halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka e v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha januarina waa saddexiyo toban sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidlo nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad dhegaystayaal idaacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida saamaynta uu qaaradda afrika ku yeeshay dalka shiinaha oo dhowaan galaangal xoogan ku lahaa waddamo badan oo afrikaana qaramada midoobey oo sanadkan u dabaaldegaysa sanadkii toddobaatan iyo shanaad ee ka soo wareegtay aasaaskii golahaasi dowladda waddanka iiraan oo dad badani ay ku kaceen kadib markii ay qirteen in milatariga waddankaasi soo riday diyaaraddii laga lahaa dalka ukrain ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo ayaa mar kale dib uga bilowday dalka iiraan habeenkii axaddu soo gelaysay waxaanay dadka banaanbaxaya ka soo horjeedeen milatariga oo markii hore dafiray inay soo rideen diyaarad dad badan ay ku dhinteen iyadoo markii dambena ay sheegeen in si aan uu ku talagal ahayn ay gantaal ugu toogteen diyaaraddaasi oo siddeed boqol iyo lix iyo toddobaatan qof muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dhowr meelood oo gaar ahaan caasimadda ay qaarkood yihiin oo ay dadka banaanbaxyada ku dhigayeen ciidamada booliiska ee rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey fagaaraha asaadi ee koonfurta magaalada tehraan booliskan ayaa sitee qalabka lagu kala eriyo dadka dibadbaxaya kuwaasoo isugu jira tuumbooyinka biyaha laga tuuro ulo iyo qoryaha rasaasta caagga ahi ka dhacdo ama laga rido mana jirto wax isku dhaca oo lasoo sheegay inuu dhex maray booliiska iyo dadka banaanbaxaya hadal aada u qiiro badan ayuu taliyaha ciidamada ilaalada kacaanku ka jeediyey kulan ay baarlamaanka dalkaasi lahaayeen waxaanu raaligelin ka bixiyey gantaalkii lagu weeraray diyaaraddaasi oo ay lahayd shirkadda ukraine international airline isagoo u adkaystay amaba ku adkaystay inay ahayd khalad aada u masiibo badan qaramada midoobey jaamacadda carabta iyo midooda yurub ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya awoodda dalka liibiya inay u hogaansamaan xabad joojin hirgashay shalay oo axad ahayd madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa kala taageerayay dhinacyada kala duwan ee waddankaasi waxaanay toddobaad dhan labada dhinac ku baaqayeen xabad joojin howlgalka qaramada midoobe ee liibiya ayaa weydiistay dhinacyada dagaalamaya inay ixtiraamaan xabad joojinta iyo dadaalada la doonaya in wadahadallo nabadeed lagu qabto safaaradaha wadamada yurub ee triboli ayaa soo saaray qoraal wadajira oo ay ugu baaqeen dadka reer liibiya inay fursadan jilicdasan uga faa'iidaystaan sidii wax looga qaban lahaa dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga oo ah waxyaabaha sababay dagaalka wadamada jaamacadda carabta ayaa ku riixaya dhinacyada dagaalamaya inay xabadda joojiyaan kana hortagaan waxyaabaha xiisadaha abuuri kara iyagoo niyad wanaag ku wajahaya si loo gaaro xal joogto ah subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan halkani waa v o a washington aqalka cad ee maraykanka looga arrimiya ayaa taageero buuxda u muujiyey dadka banaanbaxyada dhigaya dalka iiraan ee wadooyinka isugu soo baxay si ay u muujiyaan siday uga xun yihiin diyaaraddii ay soo rideen milatariga waddankaasi oo ay dad badani ku dhinteen xukuumadda madaxweyne trump ayaa wajahaysa cadaadis kaga imanaya kongareeska oo ka dalbanaya inay soo bandhigaan xogtii ay heleen ee keentay in la dilo taliyihii ciidamada qudus ee dalka iiraan jenaraal qasim suleymaani si looga hortago khatarta maraykanku kusoo socotay iyadoo toddobaadkii hore aqalka wakiilada ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ay meel mariyeen qaraar lagu xadidayo awoodda madaxweynaha ee ah in weeraro kale kula beegsan kara iiraan isagoo aan kongareeska la tashan wariyaha v o eda michael powman ayaa warbixinta noo diyaariyey waxaana soo jeedinaysa sahre ciidlanuur
kumanaankii qof ee jidadka magaalada tehraan isugu soo baxay toddobaadkii hore iyaga oo ka xun kana qiiroonaya dilkii loo geystay taliyihii ciidamada qudus ee dalka iiraan jenaraal qaasim suleymaani waxaa beddelay kumanaan kale oo bannaanbaxyo ah oo lagaga soo horjeedo dowladda iiraan banaanbaxaya ayaa muujinaya si ay uga xun yihiin diyaaradii laga lahaa dalka yukrain ee ay dowladda iiraan sheegtay in si aan ula kac ahayn ay milatarigu gantaal ula heleen diyaaradda oo kacaysa diyaaraddaasina waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa axaddii shalay boggiisa twitter-ka ku soo qoray fariin uu u dirayo madaxda iiraan waxaana uuu qoray sidan hadilina dadka banaanbaxaya hore ayaad kumanaan qof u disheen kuwo kalena aad xabsiyada ugu taxaabteen isagoo intaasi ku sii daray in maraykanka iyo dunida kaleba ay dusha ka eegayaan la taliyaha amniga qaranka maraykanka robert o'brien ayaa warbaahinta a b c u sheegay in toddobaadkan aanay maamulka taraamp doonayn in iiraan dagaal lagu qaado laakiin ay sii wadayaan sidii iiraan isbeddel uga dhici lahaa toddobaadkani maaha mid u fiican xukuumadda iiraan waa taa xaqiiqadu master o'brien waxaa kale oo uu sheegay in ay taageerayaan xuquuqda aadanaha ee dalka iiraan iyo guud ahaan dunida waxaanu taageeraynaa xuquuqda aadamaha waxa ugu wanaagsan ee aannu u samayn karno dadweynaha iiraan iyo dunida oo dhan waa inaannu xoojinno ololaha cadaadiska lagu saarayo inaanay xukuumadda iiraan weligeed yeelan hub nukliyera si loo joojiyo dhaqdhaqaaqyada argagaxa leh ee ay gobolka ku samayn karto islamarkaana la joojiyo barnaamijkooda gantaalaha balestikada toddobaadkii hore aqalka wakiilada ee ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin ayaa u codeeyey in la xadido awoodda madaxweynaha si aanu weerar ugu qaadi karin iiraan isagoo aan la tashan kongareska gudoomiyaha aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi ayaa iyaduna sidoo kale u warantay warbaahinta a b c waxaana sheegtay kongareska ayaa leh awoodda lagu iclaamin kara dagaal waa inaannu dhinaca nabadgelyada u soconnaa maaha inaynu haatan buuraha colaadda fananno xilligan weli waxaa xukuumadda madaxweyne trump laga sugayaa inay kongareska la wadaagaan haddii ay jireen xogo iyo mukhaadaraad muujinaya inay maraykanka iyo muwaadiniintiisa khatar dhinaca ammaanka ahi ku soo wajahnayd taasna ay dhiiri gelisay inuu madaxweyne trump go-aan deg dega bixiyo oo uu amar ku bixiyo in la dilo genaraal qaasim suleymaani
warbixintii michael powman sahre ciidlanuur ayaa noo soo jeedinaysay
subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka china waxay galaangal xeel dheer ku samaynayaan qaaradda afrika iyagoo wadamo badan oo qaaraddaahna ka hirgeliyey mashaariic horumarineed iyo dhismayaal isballaadhinta shiinaha ee qaaradda afrika iyo galaangalka ay kaga dheeraynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani u arkaan mid qaaradda dani ugu jirto inay noqoto meel loo tartamo warbixin ku saabsan saamaynta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee shiinuhu ku yeeshay qaaradda afrika waxaa inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wan ye ayaa booqasho saddex maalmood ah ku jooga dalka zimbabwe oo ka mida dalalka uu shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda afrika zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maalgeliyeen ganacsato iyo weliba dowladda shiinaha lafteeda shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyey wadamo kamida qaaradda mashaariicda ay maalgeliyeenna waxaa ka mida macdan qodista iyo warshadaha kahor safarkan uu ku jooga wasiirka arrimaha dibadda shiinaha dalka zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka egypt jabuuti eritrea iyo ruwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic shiinuhu maalgeliyey dalka zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe iyo kan hadda jooga emerson manangagwa labadaba ma ahayn kuwo faa'iido u leh dadka deegaanka rejoice niyawenia oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhowaadaan qaaradda afrika isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guulaystaan marka ay iyaga uun maamulayaan ubudlelwano phakathi kwe-afrika nechina kumbe singathi izimbabwe nechina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba shiinaha waxay awoodooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan afrika waxay shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowra oo kala duwan tusaale ahaan zimbabwe waxay shiinuhu geliyeen malaayiin doolar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxa ay guulaystaan markii ay shiinuhu gacanta ku hayaan balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan musuq maasuq ayaana hareeya
haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicda shiinuhu u guuldaraystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeye ay kasoo gudubto waxaan su-aashaasi weydiiyey rofesor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada caqabadaha aad sheegaysaa waa kuwa horena loo sheegay iminkana sii yar badanaya waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay deg dega ay wax ku dhisaan shiinuhu oo shiinuhu waxa ugu weyne ay ku wanaagsan waxa weeyaan wax meelahan kala qaata shan sano ayay laba sano ku dhisaan oo deg deg ba u dhisaan sababta ay u dhisaana waxa weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii kuwgooga xataa iyagaa keensada marka waa taata loo yidhaahdo wax bacnalool lagama faa'iido agtooda laakiin maxaa laga faa'iidaa deg dega wuxuu u dhasayaan oo mashruuca markaa deg dega waxa haddaba mashaakilku ka abuurmaya waxa weeyaan dee dad tababara ayaanay ku samaynin intay wax dhisayeen ayaan dadkii lookalka ahaa wixii loo tababerin marka cidii kala wareegi lahay haddaan loo tababerin markii hore dee wixii dabcan si fiican u qaban mayso marka mashaakilka ugu badan waa taa ay leeyihin deg deg waan ku dhisaynaa ay xooggii saareen efficiency-gii laakiin ay iloobeen inay ka qaybgeliyaan dadkii localka ahaa ay ka qaybgeliyaan wadamadii reer galbeedka inta badan qaaradda afrika gumaysta ayaa u muuqda kuwo saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka afrika ay sii yaraanayso sidoo kale maraykanka oo dhaqaale ahaan ay shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto dad badan oo afrikaana ayaa u arka in maalgashiga iyo mashaariicda shiinaha ee afrika ay tahay mid aada loogu baahan yahay dingumusi buti oo ka mid a xubnaha xisbiga sanu p f ee baarlamaanka dalka zimbabwe oo arrintaasi ka hadlaya ayaana yiri
waa arrin ammaan mudan waxay shiinaha iyo madaxweynahoodu shin jingbing ay go'aansadeen inay dalkeenna u soo diraan wafdi sidan u heer sarreeya si ay u kormeeraan mashruuca megadil kaasi way wadaan shiinaha iyo zimbabwe waxa ay mar kale arrintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xidhiira waxaana rajaynayaa in howlahani noqdaan kuwo labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman
inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan shiinuhu ka wadin soomaaliya haddana haddii xaaladda ammaanka ee dalka ay ka sarrayso waxaan shaki ku jira in fursado ay shiinuhu mashaariic uga fuliyaan soomaaliya ay iman doonaan haddaba maxay soomaaliya kasii baran karaan mashaariicda horumarineed ee shiinaha afrika uu ka wado xilligan waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey rofesor xuseen warsame mashruucan iminka b r i-ga shiinuhu wuxuu socday waxoogaa muddo abuu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay sideed tiriyan inuu gaadhaa laga yaabaa u kharash ku baxay ay gelinayaan marka iyaga laftigooda baa wax baranaya taa aadn sheegaynay aynay ay dadkii aanay barinin waa waxyaalaha bartame ka mid tahay marka waxyaalaha masalan soomaaliya oo kale iminka haddii uu soo galo wuuna soo geli doonaa oo jidka soo maraya maxay ahayd mashruuca soo maraya gadwaar oo ama garanaysaa bakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo haddii la dhahdo halka in lasweysna ku xidho waxay noqonaysaa in mashruuc kastoo ay qaataanba shuruud lagaga dhigo oo dawladdii markaa soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay bartner la yeelato oo combany yar oo soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay ma garanaysaay ay tababaraan kharashku marka uu nagu yar badanayaa laakiin kharashku hayba inagu batay ee waxa la qaatay in ay noo tababaraan si hadhow si fiican loogala wareego ayaa la qaatay aniga ila tahay saasaan filaya
maalgelinta shiinaha ee qaaradda afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka dekadaha warshadaha iyo xarumaha muhiimka ee dowladaha inkastoo khubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran haddana saameynta shiinaha ee afrika waa mid hadda si weyn u muuqata
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi isugu kaayasoo dubaridda halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
waxaa socda diyaargarowga dabaaldega sanad guuradii toddobaatan iyo shanaad ee kasoo wareegata aasaaska ururka qaramada midoobay warbixintan waxaa magaalada jineefa kasoo diray waryaha v o eda liisa shalain waxaa noo soo jeedinaysa sahre ciidla nuur qaramada midoobay waxaa la aasaasay wax yarun kadib dagaalkii labaad ee dunida waxaana dhidibada loo taagay afar iyo labaatankii bishii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo afartankii iyadoo xilligaasi looga dan lahaa in lagaga hortago dagaal saddexaad oo burbur iyo khasaare kale dunida u keena aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaa lagu bilaabay koob iyo konton dowladood oo ugu horreynba xubno ka noqday fabrice iyo hotshell oo wakiil ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madax u ah qabanqaabiyayaasha diyaargarowga xuska shan iyo toddobaatan guurada ka soo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaanu v o weda u sheegay in aasaaskii golahan looga dan lahaa in lagu hor joogsado dagaal iyo qalalaasa dunida ka dhaca balse haatan ay weli dagaala ka dhacaan wadamo kala duwan oo caalamka waxaana uu sheegay in jiritaanka qaramada midoobay darteed uu khasaare badan oo dunida ka dhici lahaa baaqdo hase haatee aan la dafiri karin in weli gaabis jiro ujeeddadii xalinta khilaafka ee looga gol lahaa jiritaanka golaha qaramada midoobay ee xididka ugu muhiimsanina ahaa golaha ammaanka waxaa muuqata inaanay ka soo bixin ballantii taasina waxaa caddayn buuxdo wa boqolaalka kun ee qof ee ku dhintay dagaalka ka socda dalka syriya master hotshell waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale muddadaa shan iyo toddobaatanka sannadooda waxyaabo badan la qabtay iyadoo horumar laga gaadhay arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo xuquuqda aadamaha ee dunida oo dhan
was around 50 years. Today it's around 75 years. People are living 25 years longer.
haddii aynu eegno caafimaadka cimriga dadku celcelis ahaan aad buu u dheeraaday markii qaramada midoobay la aasaasay dadku celcelis ahaan waxay noolaan jireen konton sannadood maantana waa ilaa shan iyo toddobaatan sanno dadku waxay noolaan karaan shan iyo labaatan sannadood oo dheeraada marka loo eego intii hore sidoo kale markaaynu eegno dhaqaalaha dunida heerka saboolnimadu markii qaramada midoobe la aasaasay wuxuu marayay boqolkiiba konton haatanna waa ilaa boqolkiiba toban xaflado gaargaara oo dabaaldega lagu xusayo ayaa lagu qabanayaa meelo kala duwan bilaha soo socda bisha marj waxaa magaalada new york lagu qabanayaa xaflad dabaaldega oo dhallinyarada u gaara sidoo kalena bisha juun munaasabad kale ayaa lagu qabanayaa magaalada san francisco ee gobolka california ee dalkan maraykanka gabagabada dabaaldegyadaasina waxaa lagu qabanayaa magaalada new york iyadoo hogaamiyeyaasha caalamkuna sidii caadiga ahayd ay bisha sebtembar isugu imanayaan xarunta loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxaanay sanadkan ku soo beegantay sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad ee qaramada midoobay
warbixintii liisa shalayn sahre ciidla nuur ayaa noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa v o e washington
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey oo nala socotiinaya waryahayga gobolka minnesota maxamuud mascade
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo horyaalka dalkaasi laba kulan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulanka koowaad waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee watford iyo a f c banmouth labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ee xilli ciyaareedkan waxayna labadooduba ka fakanayaan siday ugu noqon lahaayeen ama ay kaga badbaadi lahayn aan idhaahde ayna ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi kooxda watford ayaa muddo afar bilooda sagxadda jiifta oo ahayd kooxda ugu liidatay xilli ciyaareedkan hase ahaatee tan iyo sidii macallinkan cusub loogu magacaabay kooxdu dardar ayay la timid waxaana shalayto ay a f c banmouth kaga badisay saddex gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday taasi waxa ay keentay in kooxdu halkii hoose ay ka soo baxdo oo ay noqoto kooxda fadhisa kaalinta toddobiyo tobnaad taas macnaheedu waxay tahay haddii halkaasi xaajisato waa ay ka badbaadi doontaa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxay booska ka bedelatay oo meeshii ay ka soo baxday gashay kooxda a f c banmouth oo iyadu kaalinta sagaaliyo tobnaad fadhisa haddii aan xaalkeedu sidaan ka fiicnaanna waxaa kooxdaasi looga baqayaa inay ku biirto kooxaha hoose ee dalkaasi kooxda kubadda cagta ee aston villa oo garoonka villa barg ee magaalada birmingham kula ciyaaraysay kooxda manchester cityna cashar kubadeed ayaa sabuuradda loogu qoray ciyaaryahan riyaad mahrez ayaa laba gool ka dhaliyey halka ciyaaryahan sergio aguero uu saddex gool shabaqa ku taabtay goolka galana uu dhaliyey ciyaaryahan hesus walow qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyey anwar alkhazi ciyaaryahanka la yidhaahdo uu gool u keenay kooxda kubadda cagta ee aston villa kulankan ayaa waxaa hareeyey ciyaaryahan sergio aguero xidig ay ku dhaarato kooxda manchester city ayaa dhigay laba rikoor oo cusub waxa uu jebiyey rikoorkii gooldhalinta ee ciyaaryahanadaan u dhalan wadanka ingiriiska ee dibadda ka yimi oo uu haystay ciyaaryahan tieri henry gool ayay ahaayeen goolashii uu dhaliyey henry hase ahaatee sergio aguero saddexdii gool uu dhaliyey waxay keentay in uu halkaa ku noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan waxa uuna dhaliyey gool sidoo kale gooldhaliska loo yaqaano saddexleyd amaba hatriga waxa uu noqday xidiga ugu dhalinta badan horyaalka wadanka ingiriiska oo labaiyo toban mar ayuu dhaliyey alan sherer ayuuna booska kala baxay kooxda kubadda cagta ee manchester city inkastoo kaalinta labaad ay soo gashay afar iyo toban dhibcood ayaa laga sarreeyaa oo kooxda liverpool ayaa ka sarraysa uma muuqato in ay horyaalka dalkaasi labadii sano ee lasoo dhaafay ku guulaysanaysa manchester city ay haatan difaacaan karayso dhinaca iyo wadanka sbainna horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo labada kooxood ee atletica madrid iyo real madrid ayaa magaalada jidda ee wadanka sacuudi arabiya waxay ku ciyaarayeen ciyaarta kama dambaysta ee koobka loo yaqaano suber kaabka ee wadankaasi sbain oo isaga la casriyeeyey haatan markii hore laba koox ayaa ciyaari jirtay haatan waxa uu noqday koobku mid afar kooxood oo ka qayb galaan waxaa lasoo reebay kooxaha kubadda cagta ee valencia iyo barcelona ciyaartaasi oo habeenkii xalay ah dhex martay atletico iyo real oo wada madrida waxaa kooxda atletica madrid laga badiyey rigoorayaal oo ciyaartaasi waxaa koobka ku guuleysatay kooxda real madrid inkastoo ay xusid mudan tahay ciyaaryahan valverde oo qadka dhex oga ciyaara kooxda kubadda cagta ee real madrid inuu ka badbaadiyey kooxda in gool laga dhaliyo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo weliba calaamada guduudan qaatay taasina ay keentay in rigoorayaal la tago kooxdiisu ay sidaasi ku guulaysato dhinaca iyo wadanka talyaanigana haddii aan soo koobo kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa ka faa'iidaysatay fursaddii ay shalayto amaba habeenkii xalay ahaa aan idhahday habeen hore ay lumisay kooxda kubadda cagta inter milan waxaanay ku badisay yuventus laba gool iyo hal oo roma ayay gurigeeda ku dardartay kooxaha kale ee ciyaaraha xiisaha badan soo bandhigay waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee torino oo bolonia hal gool iyo waxba kaga badisay hogaanka horyaalka wadanka talyaaniga yuventus ayaa la wareegtay afartan iyo siddeed dhibic ayay leedahay halka inter ay leedahay afartan iyo lix dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga taatana kulan dambe oo mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaaga ciyaarihii iyo mascadda ayaynu intaasi kaga imanayna halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa waa heesta saxarlah iyo codka allah u naxariistee maxamed muuga liibaan heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa nala socodsiinaya sahre ciidla nuri anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegaystayaal nabadgelyo